halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efhimyada ee geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin kowda bisha februari ee sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa soo jeedinaya falastiin axmed iiman iyo anigoo ah cumar xasan axmed
danta soomaaliya iyo kala tagga soomaaliya inaan oggolayn inaan u qaadannay wax walba oo beesha caalamka iyo dowladda federaalka ah ay soo jeediyeen beesha caalamkan ay ku raacday ama siboodgaraysay jubbaland caqabad ku noqon mayso waana qaadan arrintaas
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland cabdulaahi ismaaciil fartaag oo ka warramaya wafdi ka socda dowladda biritan oo booqda kismaayo si ay uga wada hadlaan go-aankii ka soo baxay shirkii wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho warbixin ayaannu idinkaga haynaa
waxaa kaloo taala oo arintaas aan kusii dari doonaa doorashada u m b iyo u s n un maaha xisbiyo madax bannaan dad madax bannaan baa jirta oo doorashada ka qayb galaya marka waxaan eegnay dhinac kasta markaan iska taagnay arrintaa waxaanu garannay inay muhiim tahay in aan ka qayb galno
kaasina waxa uu ahaa maxamed axmed raabaash oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka jabuuti ee u s n oo sheegaya in ay doorashada soo socota ay ka qayb geli doonaan waraysi ayaan idinka haynaa qodobada kale aanu idinkuga haynana dhegaystayaal waxaa ka mid a dhakhaatiir xagga indhaha oo tegay magaalada baydhabo iyo shirkii midowda afrika oo la soo gebagabeeyey iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
ugu yaraan lixdan qof ayaa ku dhimatay degmo ku taala dhinaca koonfureed ee magaalada dimashik ee caasimadda dalkaasi suuriya kadib markii ay saddex qaraxa goobtaasi ka dhaceen waxaana qaraxyadaasi sheegtay inay ka dambeysay kooxda daacish laba qof oo isa soo midaamisay ayaa isku qarxisa iyada oo ay howlo samata bixin ah ay ka socdaan degmada magaceeda layidhaah sayida zaynab ee magaalada dimashik meel u dhow masaajid ay shiicadu u leeyihiin qaraxaas ayaa dhacay ka hor intaanay kooxda mucaaradka dalka suuriya ugu weyn aanay magaalada jeneva kula kulmin ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha suuriya stefan de mistura mas-uulkaasi waa stefan de mistura ayaa isku dayaya sidii uu kooxaha ka dagaalamaya dalkaasi suuriya isugu keeni lahaa miiska waanwaanta nabadeed si xal siyaasadeed loogu helo dalka suuriya oo ay dagaalo sokeeya ka socdeen muddo dhow ku dhow shan sannadood hogaanka siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub federica mukhereni oo arrintaasi ka hadashay ayaa waxa ay ku tilmaamtay qaraxaas inuu ahaa mid loola jeeday in lagu qaribo dadaalka loogu jiro in la bilaabo geedisocodka siyaasadeed ee xalka loogu raadinayo dalka suuriya
xalay ayaa waxaa soo gabagaboobay ololihii doorashada ee ka socday gobolka iowa waxaana maanta bilaabanaya in loo codeeyo shan iyo tobanka musharax ee kasoo kala jeeda xisbiga dimuquraadiga iyo xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya madaxtinimada dalka mareykanka codeyntan ayaa noqonaysa dhacdada ugu horeysa ee doorashada madaxtinimada iyadoo weliba la tirin doono codadka ay dhiibanayaan dadka wax dooranaya sidoo kalena waa xiliga la ogaan karo qiyaas ahaan musharaxiinta guuldareysan karta iyo kuwa horay markaasi usii socon kara intaba wararka ku saabsan codeyntan ayaa sheegaya in donald trump oo ah mudanaha xisbiga oo xisbiga jamhuuriga ah musharax u taagan in uu labaatan iyo sideed boqolkiiba uu ku hogaaminaya halka ted cruz oo kasoo isna kusoo xiga uu helay saddex iyo labaatan boqolkiiba dhinaca xisbiga dimuquraadiga xogayihii hore arrimaha dibadda mareykanka hillary clinton iyo senatarka kasoo jeeda vermont barney sanders ayaa aada isugu dhowdhow balse waxaa in yar uun horeysa hillary clinton wargeyskaha magaciisa laydhaah gazeta ee kasoo baxa dalkaasi sacuudi carabi ah ayaa shalay soo qoray in booliiska dalka sacuudigu uu maalmihii lasoo dhaafay xidhay saddex iyo soddon qof oo ay sagaal ka mid ah dadkaasi yihiin muwaadiniin maraykana oo looga shakiyey argagixisonimo afar qof oo maraykan ah ayaa waxaa lasoo xidhay isniintii halka shan kalena lasoo qabqabtay afar maalmood ka hor afartii maalmood ee lasoo dhaafay balse wargeyska ayaa soo xigtay ilaa aan shaaca laga qaadin waxaa kale oo ka mid ah dadka la xidhay afar iyo toban qof oo sacuudi ah saddex qof oo yemaniyiin ah laba qof oo suuriyaan ah qof u dhashay dalka indoneesiya qof reer filibiin ah qof imaaraadka carabta ka soo jeeda qof reer khazakhistaan ah iyo weliba qof falastiini ah warku wax faahfaahina kama sheegin in dadka looga shakiyay argagixisonimada ee lasoo xidhay ay wax xidhiidha la leeyihiin iyo in kale kooxda daacish oo sheegatay weeraro badan oo lagu dhintay oo laga fuliyey sacuudiga iyo weliba sidoo kale inay dadkaasi xidhiir la leeyihiin dhaqdhaqaaqyada shiicadu ay ka wado sacuudiga waayadan dambe fayraska loo yaqaana sika ee ka qarxay qaaradda latiin america ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid cabsi badan ku noqon kara caafimaadka adduunka oo ka darnaan kara fayraska ebola oo qaaradda afrika ku laayay in ka badan kow iyo toban kun oo qof hadalkan ayaa waxaa wargeyska the guardian iyo examiner u sheegay khabiiro badan oo ku xeeldheer dhinaca caafimaadka bulshada ka hor intaanu bilaabanin shir deg dega oo uu maanta yeelanayo ururka caafimaadka dunida ee w h o kaasoo lagu go-aamin doono heerka halista uu fayraska sika uu ku lahaan karo xaalada caafimaad ee adduunka mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka brazil ayaa sheegay inay sii kordhayso siyaabaha kala duwan ee markaasi uu u saameeyey fayraskan xaaladaha caafimaadka waxaanay tilmaameen inay soo dhalatay caruur madax yaryar kuwaasi oo qiyaas ahaan toban jeer uu madaxoodu ka yaryahay caruurta caadiga ee caafimaad qabka ku dhasha
dhegaystayaal halkaad nagala socotaani waa laanta af soomaaliga ah idaacadda v o a mas-uuliyiin ka socday safaaradda dowladda ingiriiska ee soomaaliya uu hogaaminayo ku-xigeenka safiirka ingiriiska ee soomaaliya adru elan ayaa gaaray magaalada kismaayo waxaanay mas-uuliyiinta maamulka jubbaland kala hadleen sidii loo sii xoojin lahaa go-aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee muqdisho wariyaheenna khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan kismaayo nooga soo diray xubnahan ka socday safaaradda dowladda ingiriiska ee soomaaliya oo uu hogaaminayey ku-xigeenka safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya andrew ellon iyo mas-uuliyiinta maamulka jubbaland oo kulan saacado qaatay ku yeeshay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta deegaanada jubbooyinka arrimaha amniga arrimaha bani'aadanimada iyo natiijadii ka soo baxday shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland cabdulaahi ismaaciil farataag ayaa shirka kadib warbaahinta uga waramay arrimaha ay ka wada hadleen mas-uuliyiintan ka socday safaaradda dowladda ingiriiska ee soomaaliya qodobka labaad wuxuu ahaa arrimaha ammaanka iyo meesha ay jubbaland ammaankeeda marayso hadday ahaan lahayd iyo weliba dowladda ingiriiska oo naga taakulaynaysay ama maxaa la idhaahdaa waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin dhinaca amniga gaar ahaan booliska iyo dhisidda maxaa la idhahdaa dugsiga tababarada iyo waxyaalo la mid ah iyadoona waxbaan iska weydiinaynay iyo qodobka saddexaad oo ahaa arrinta horumarinta iyo humanitarianka wax la yidhaahdo oo ayaga laftirkoodu ay ku lahaayeen dana badan ku lahaayeen ama taakuleen badan ay ka geysanayeen saddexdaas qodob baa ugu muhiimsanayd haddii aan marka saddexda qodobna waan isla meeldhignay si fiican baanan isula garannay haddii mataqaanaa insha allahu tacaala qodobka ugu horreeyey oo ahaa siyaasadda jubbaland siyaasadeedu way caddayd xilliga doorashada lagu jiray ama maxaa la yidhaahdaa barnaamijkan ka ama laba kun iyo tobanka qorshaha muxuu noqon doonaa markii la lahaa siyaasadda jubbaland way caddayd wax qarsoonna ma ahayn jubbaland saddex meelood bay iskugu tagtay bulshadeedu danta soomaaliya iyo kala tagga soomaaliya inaan ogoleen inaan u qaadannay wax walba oo beesha caalamka iyo dowladda federaalka ah ay soo jeediyeen beesha caalamkan ay ku raacday ama siboodgaraysay jubbaland caqabad ku noqon mayso waana qaadan arrintaas mister andrew ellen oo isna hadalka qaatay ayaa sheegay in mas-uuliyiinta jubbaland ay kala hadleen arrimo ku saabsan caqabadaha sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka oo ku aadan nooca doorasho ee soomaaliya ka dhici doonta
waxaan maanta fursad u helay in aan madaxweyne ku-xigeenka kala hadlo qaar ka mid ah dhibaatooyinka sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaanan ka hadalnay sida uu isaguba yidhi xaaladda siyaasadeed arrimaha ugu muhiimsan ee ah inaannu aragno doorasho qabsoonto oo loo wada yahay taasoo mustaqbalka noqota hal qof iyo hal cod sannadka labada kun iyo labaatanka waxa kale oo aan awoodnay in aan ka wada hadallo waxa ay noqonayso taageerada britain iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ee ku saabsan dhinaca amniga sidoo kale xubnaha ka socday safaaradda ingiriiska ee soomaaliya ayaa kulan gaara la qaatay qaar ka mida odayaasha dhaqanka ee deegaanada jubbooyinka waxaana kulankaasi ay mas-uuliyiintan ka socday safaaradda ingiriiska ee soomaaliya odayaasha ku weydiiyeen aragtidooda ku aadan natiijadii ka soo baxday shirkii madasha wadatashiga qaran ugaas cumar xiirey waa afhayeenka isimada jubbaland haddaan nahay annaga madax dhaqameedkii iyo dadkii bulshada jubbaland noo soo jeediyey go'aankii ka soo baxay xamar maxaad ka qabtaan intaasay noo soo jeediyeen wixii kale waxay ahayd wixii horumarinta iyo waxyaalo caynka ku saabsan muhiimku arrintay noo soo jeedayeen saasay ahayd Eh, waana noo warrameen muddo kadib markaan iswarsannay halkaa waxaa nooga caddaatay annaga jubbaland haddaan nahay waxaan u sheegnay haddayna weydiiyeen rabitaanka annaga hore inaan u gudbinay bulshada qaybaheeda kala duwan degmooyinka mindoolow ilaa halkaas in diyaarada lagu tegey bulshada la warsaday in aan qaadannay qaabka reer deegaan hore aan u gudbinay tii baan u sheegnay tii un baanan ku taagannahay baan nidhi khadar maxamuud xareed v o a kismaayo
dalladda isbahaysiga mucaaradka jabuuti ee loo yaqaano u s n ayaa ku dhawaaqay in ay ka qayb qaadan doonaan doorashooyinka madaxweynenimada ee sideeda abriil labada kun iyo lix iyo tobanka ka dhici doonta jabuuti maxamed axmed rabaash oo ka tirsan golaha sare ee u s n ayaa u waramay waryaheena ramadaan muuse isagoo ku sugan magaalada jabuuti wuxuuna uga waramay shirka ay yeesheen iyo go-aanka ay gaareen
bareysi baan yeelanay mataqaanaa waxaan ka hadlaynay in laga qayb galo doorashada soo socota ee arintaas oo mataqaanaa aad loo falanqeeyey waxaa la isku raacay lix xisbina waxay ogolaatay in mataqaanaa laga qayb galo doorashada xisbina waa diiday xisbina mataqaanaa wuxuu yidhi dib ha la igu dhigo waxaa la sheegayaa in shirkaas yeel dhexdiisa khilaaf fara badan uu dhacay een, sidaad sheegtay xusbi waa kan diiday siduu yahay khilaafkaasu bal naga waran Een, runtii waxa weeye een, eh, khilaafkaasi ma odhan karo kolley wuxuu ahaa khilaaf weyn een, xisbi kolley go-aan iska gaadhay ayuu ahaa een, kuna talagalay kolley inuu mataqaanaa doorashadaas una mataqaanaa ku qanacsanayn een, ujeedooyinka ugu waaweyn una ku qanacsanayna ahayd mataqaanaa in mataqaanaa la sameeyo laga hortago in waxaan ogsoonahay toban sannadood in mucaaradku aamusnaa aynan ka soo bixin wax natiijo ah amba murtiya ay ka soo bixin in markii aan taa aragnay sida iyagu maxayd xisbigii ugu horreeyey ee go-aansaday kii in laga qayb galo maantana waxaa xaqiiqa oo taala in kii ilaa maanta isbeddelka weyn ee dhacay iyo dadka mucaaradku maanta sida ay u soo jeedaan iyo shicibku maanta sidii ay mataqaanaa ugu kalsoon yihiin mucaaradnimada waxaa kaloo taala in oo arintaas aan kusii dari doonaa in doorashada ka u m b iyo esn un maaha xisbiyo madax bannaan dad madax bannaan baa jirta oo doorashada ka qayb galaya marka waxaan eegnay dhinac kasta markaan iska taagnay arintaa waxaanu garanay inay muhiim tahay in aan ka qayb galno oonan mataqaanaa meeshaas aanana faaruqin bal ka waran ah, musharaxiintan ah, xaggiina ee isa soo taagay haddaad nooga warantay iyaga waa kuwe Een, saddexdaa magac waxay ahaayeen kolley mataqaanaa xisbiga bididega oo maxamed daauud een, xisbiga aan mataqaanaa anigu afhayeenka kahay oo cumar cilmi khayre ah iyo nin madax bannaan oo keligii mataqaanaa isagu socda cumar shirdoon cabaas saddexdaas yihiin marka saddexdooda oo, eh, iyagana waxaa qorshuu yahay inaad kala saartaan hal musharaxoo keliya in aad ku midowdaan saasa siduu sharciga igu dhigay waxa weeye saddexdaasi haddii la yidhahdo loo fariisan doonaa waxaana mataqaanaa ka go-an kolley uyeesanta in mataqaanaa musharax ay ka soo saaraan saddexdoodaas waana lagu kalsoon yahay mataqaanaa in mataqaanaa hal musharax laga soo saaro ma laga yaabaa halka musharax markaad qaadataan ah, in khilaafku haddana sii ballaadho Een, kolley ma filayno laakiin waa dhici kartaa baan odhan karaa Een, haddii ay dhacdana kolley waxa weeyaan xeer baa jirta xeer baa mataqaanaa shartar baan leenahay Een, xisbiyadu ay wada saxeexeen Een, waxaa lagu noqon mataqaanaa xeerkaa lagu noqon xeerku wuxuu dhigayna waa la raaci doonaa insha allah weyligii hore u sheegay guddidan ah, qabanqaabada doorashooyinka ee madaxa bannaan ee seniga loo yaqaano guddidaas ah, waxyaabo kala duwan in laga soo bedelo markii hore axsaabta mucaaridku halkaasi ay ku adkeysanayeen maantana waxaad muujinaysaan kalsooni aad kaga qayb qaadanaysaan doorashooyinka madaxweynenimo sideeda abril ka dhici doona jabuuti isbedelkii nagu yimid muxuu yahay mise waxayna kalsooni geliya waa maxay Een, waa runta weeye markii hore waxaan idhi mataqaanaa kuma aan qanacsanin laakiin sidaan haddeerba soo sheegay in maanta u s n keligeed maaha in xisbi dad madax bannaan baa jirta shakhsiyaad madax bannaan baa jirta oo doorashada ka qayb galaya in waxa kaloo intaa sii dheer oo mataqaanaa jirta in waxa aan sugayn waxaad siniin madax bannaan sinigaas inkastoo ay mataqaanaa dowladdu sidii looga looga baahnaa aynan u keenin waa guddidii doorashada waa guddiga doorashada ah Een, sidii aan uga baahnayn inkastoo ayna usoo bandhigin laakiin waxa ah mataqaanaa caddaatay oo jirta in octoobartii sanadkiina dhaaftay in mataqaanaa sini naloo soo diray sinigaasina na soo gaadhin ay dowladdu markaa ay rabtay inaan sidii mataqaa wixii aan u baahannahay aan ku dari karno taasina ma ay dhicin shakhsiyaad annaka naga mida ayaa arrintaas mataqaanaa gaar u haystay markaa taa darteed waxaan leenahay shalayba waan badinay laba kun iyo saddex tobankii iyadoo siini jirin maantana macaaradku uu barin karaa laakiin mar kalean ku celinaynaa maadaama ay musharax madax bannaan jiraan tiraanka inaan u faaruqino ma rabno shicibkayaga intaana sugayayna mataqaanaa in aan cidlo aan dhigno oon idhaahno maanta mataqaanaa waan ka seexanaynaa waa laga fiican yahay waxaana xasuusinayaa laba kun iyo saddex tobankii ilaa laba kun iyo saddexdii macaaradku u aamusnaa wadankuna mataqaanaa wuxuu galay mugdi buu galay laba kun iyo saddex tobankii wax badan buu ka bedelay dalka in shicibkuna maanta waxay ku rajo
dhegaystayaaalkaasi waxa uu ahaa maxamed axmed rabaash oo ka tirsan dalladda isbahaysiga mucaaradka jabuuti ee marka magaceeda lasoo gaaba loo yaqaana u s n oo u waramayay waryahayaga jabuuti ramadaan muuse dhegaystayaal waxaa naga xasuusina in sida ay dowladdu u aragto go-aanka mucaaradka iyo warbixino kaloo arrintan ku saabsan idaacadaheena soo socda aad ku maqli doontaan haddii allaha uu dilhi noo saamaxo dhaqaatiir xagga indhaha ah ayaa gaaray magaalada baydhabo dhaqaatiirtan ayaa qalino kala duwan u sameeyey qaarna u samayn doona bukaanada ka agadhow deegaanadaasi waryaheena magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixin arintan ku saabsan noo soo diray
dhakhaatiirtan oo adeeg caafimaad dhanka indhaha ka fulinaya magaalada baydhabo waxay ka yimaadeen magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa oo ay uga howlgalayeen halkaasi xarumo caafimaad ku dhowaad lix boqol oo ruux oo cuduro dhanka indhaha ka ashtakoonayay ayaa toddobaadkii ugu dambeeyey gaaray kaamil hosbital baydhabo kuwaasi oo tiro laba boqol iyo toban iyo shan ka mida lagu sameeyey qaliin dhanka indhaha sida uu v o a u sheegay dor maxamuud axmed maxamed dhaktar shino oo ka mid ah dhakhaatiirta indhaha ee baydhabo soo gaaray ujeedadan u niman waxay ahayd daryeelka caafimaadka indhaha dadku indhafiiqista u yaqaanaan indhafiiqistaas runtii gobollada dalka oo dhan way ka jirtaa baydhaban waxay ka mid tahay gobollada ay ka jirto kambeenadaasaa lagu sameeyaayo waa la dhex maraa dadka maadaama dadka dad fuqara ama masaakiin ay iska badan yihiin oon kari karin inay yimaadaan hargeysa ama maaragtay muqdisho iman karin annagoo hadda sagrasa soo sameynayo hadda afar cishaan ugu talagalnay shaqada ama ilaa shan cisho baydhabo aan ka qabanayno maxaa daalika dadku waxay iskaga imanayaan gobollo fogfog iskaga imanayaan waxaa la ysaga yimi ilaa tiyoglow ilaa ceelbarda ilaa gedo ilaa jubbada dhexe iyo jubbada hoose ya baybakolga inta waa laga imanayaa marka dadkan intanaaba ku ah dhibaato ay soo gaarayaan baydhabo ilaa hadda dadka aan wax loo qabtay lix boqol bay ku dhow yihiin laba boqol iyo dheeraad dadka indhaha waa loo qalay welina qaliinka wuu socdaa daaweyntiina way socotaa madaxa xarunta caafimaadka kaamil ee baydhabo doctoreysa batuula macalin iimaan ayaa iyaduna waxay sheegtay dadka indhaha laga daweynayay ee xarunta soo gaaray inay ka kala yimaadeen gobolada baay bakool iyo gado waana gobolada ugu badan bay tiri cudurada indhaha ay aada ugu badan yihiin wallaahi cudurada badan oo indhaha hadda dadka ay qabaan waxaa u badan qaybtan katarad la dhaho ama maxay ahayd caad koraha indhaha ayaa ku badan waxaa kaloo ku badan dadka loo fiiqayo labada indhood gobolada kama qabaan sida dhakhtarka uu sheegay waxaa ku badan dadka loo fiiqo ama cunug yar ha noqdo ama dad dhexe ha noqdo ama da labada indhood ayaa loo fiiqaa waxaana laga fiiqaa caadka saaran katarad bukaanada cudurada indhaha laga daweeyey waxay isugu jiraan dad da-ah iyo dhallinyaro rag iyo dumar ah kuwaasi oo qaarkood sheegay inay isbeddel dareemeen tan iyo markii indhaha loo fiiqay dawooyinna ay qaateen waa kan maxamuud siidii sheekh aadan oo ka mid ah bukaanada indhaha loo fiiqay markii ugu horeysaan imaanaya isbitaalkan runtii kastoo indhaha ayaan daciif ka ahaa balse markaan la kulmay dhakhaatiirta isbitaalka kamil hosbital waxay ii sheegeen in indhahayga ay u baahan yihiin fiiqitaan iyo daryeelo kale markii aan dhakhaatiirta aan ay howlaha surgeryga igu sameeyeen markaas ookiyaale iyo daawooyin iyo boomaatooyin waxyaabo qaar ayay ii qoreen haddana indhahayga alxamdulilah waa aada ayaan wax ugu arki karaa si kor iyo si ka fiican waa gartay marka hadda araggaaga waa sidee maxaa isbedela tan iyo markaa imaanaysay hadda runtii markaan imaanayay isbitaalka intaan imaanin ka hor aragtideed aad bay u yaray inkastoo aan wax arkayay wax- meel wa- waxyaabo iga fog zaa'idna ma aan arkayn balse markaan la ii fiiqay indhahayga waxaan dareemay in wixii mar- markay iga fogaayeen aanan arki jirin inaa- inaan hadda ar- arko aan wax meel dheer ka akhrin karo indha la-aanta ayaa sababa cudurro badan oo siyaabooyin kala duwan u haleela dadka dhaktar shiina ayaa mar kale sharaxaya waxa keenay cudurrada indhaha ku dhaca Eh, cudurada horta waxuu kala baxaan qaarna dabeecadda keenta ama dee wax najaraala weeyaan qaarna dadka iyagoo isu keena Eh, cudurada eh, caadka iyo ay biyaha ka mid yihiin iyo dee qofka waxuu kontrol isugu isu- isuma keeno waa wax maaragtay isagoo ku imanaya wax rabaaniya weeyaan qaar da-day ku xiran yihiin qaarna waxay ku xiran yihiin carruur waa ku dhashaba oo ku dhalata indhala-aanta ama biyo ku furan yihiin ama caad ku jiraan marka qof wax isu keena maaha laakiin waxaa jira indhalaan kaloo dadku isu keenaan reer magaalka oo ah daawashada faraha badan ee la daawanaya shaashadaha tviyada mobilada laabtoobyada habeenkii la daawanayo lagu dhafrayaba marka dhafartaa faraha badan ee dhibaato badan bay keentaa waxaa hadda loogyahay oo maarata saynisyada caalamku isku waafaqsan yihiin in soo jeedka faraha badani uu ka khatarsan yahay sigaarka cabidiisa walagaa sigaarka cabidiisa inay dhibaato badan keento oo dhimashada ugu badan caalamka inay keento waxa ka khatarsan baa laisku raacsan yahay soo jeedka badan baa ka khatarsan daawashada badan waxaa la daawanaya ka khatarsan ya daawashada badan ee tv-ga la daawanaya cimri degdega bay keentaa waxaa cilmibaaris lasoo sameeyey eh, australia lagu sameeyey waxay tilmaamaysaa halka saac oo qofku daawanayo tv-ga in cimrigiis laba iyo labaatan daqiiqo ay ka go-ayso marka waxa weeyaan dadka dhallinyarada waxaan kula talinayaa siiba dhallinyarada waxbaratay ee hadda jaamacadaha dhiganaya ama kuwa shaqeeya ama kuwa iskuullada sekandariyada dhiganaya habeenkii xilli hore ha la seexdo caafimaadkiisa waxuu ku jiraa hurdo fiican oo helo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa v o a haatan ah adis ababa midowda afrika ayaa soo gebagabeeyey sharmadaxeedkii ay ku lahaayeen magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya iyada oo aan wax la taaban kara laga gaadhin arrimaha dalka burundi haddaba wariyaha v o e da marte vander wolf ayaa warbixintan magaalada adis ababa nooga soo dirta hase ahaatee waxay noo soo koobaysaa falastiin axmed iiman oo haatan istuudiyaha ila fadhida
midowda afrika iskuma aanu keenin taageero ku filan inay ciidamo ugu diraan burundi intii uu shirku socday iyadoo dalkaasina uusan ogolayn horey ayaa golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika uu bishii diseembar u go-aamiyey in ciidamo loo diro dalka burundi si ay u joojiyaan rabshadaha halkaasi ka socda madaxa golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika jerko oo ku hadlayay luuqadda faransiiska ayaa sheegay in ururka ay qaaradda afrika ku midaysan tahay ee ergo heer sare ah u diri doonaan dalka burundi si loo sii wado wadatashiyada iyo suuragalnimada in ciidamo la geeyo dalkaasi pour justement avoir ce dialogue avec le gouvernement sur ces deux points.
jeerku waxa uu sheegay in haddii ay burundi aqbali lahayd ciidamadaasi in la geeyo inay ciidamadu wajihi lahaayeen hubka dhigista maleeshiyaadka difaaca rayidka fududaynta howlaha horjoogayaasha xuquuqda aadanaha iyo weliba ururinta hubka sida sharci darrada ah u wareegaya wasiirka arrimaha dibadda ee burundi alan nayamitwe ayaa sheegay in golaha uu kulankiisii ku soo gebagabeeyey si cad oo ahayd in ergada booqan doonta dalkiisa aysan ka hadli doonin geynta ciidamo nabad ilaalineed Since the government has uh, several times indicated that uh, we are not in maadaama any ay way dowladdu interested in dhowr that jeer muujisay in aysan doonaynin ciidamada nabad ilaalinta ah waxaan filayaa intaasi ay caddahay oo aysan ergadu ka hadli doonin wax ciidamo geyn ah waayo dhawaaqeenna arrintaasi marar badan ayaannu caddaynay xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimuun ayaa u sheegay wariyayaasha isagoo ku sugan magaalada adis ababa inay arrintu tahay mid u taalla midowda afrika isagoo la tashanaya dowladda burundi kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka linda thomas greenfield ayaa sheegtay in ciidamada nabad ilaalinta ah oo loo diro burundi ay tahay mid ay dani ugu jirto dadka reer burundi Our understanding is that uh, this is still under discussion, so I don't think it's off the table.
sida aanu arrinta u fahansannahay waa in ay weli doodi ka socoto marka ma filayo in miiska ay ka maqan tahay arrinta ciidamada waana arrin aad u wanaagsan waxaan filayaa in ay tahay mid dan u ah dowladda burundi in ay markaasi la joogaan ciidamo nabad ilaalin ah oo isha ku haya waxa ka soconaya dalkaasi madaxweynaha dalka jaad idris debi ayaa soo xidha kulankaasi shalay isagoo ku baaqay in wada shaqayn laga yeesho arrimaha argagixisada ixtiraamna la siiyo xuquuqda aadanaha iyo in dhallinyarada afrika laga ilaaliyo tahriibka sharci darrada ah ay yurub ugu socdaalayaan
aadaya umahadsantay taasi waxaad dhegeystayaal falastiin axmed iiman oo istuudiyaha ila fadhida islamarkaana noo soo koobaysa warbixintii ku saabsanayd shir madaxeedka midooda afrika oo adhisaaba lagu soo gabagabeeyo ee noo soo dirtay wariyaha v o e da marta vander wolf
aroor wanaagsan ayaanu dirleenaha dhegaystayaal meel walba waad naga dhegaysanaysaan haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada v o a waxaad dib uga dhagaysan kartaa boggeena internetka ah dhegaystayaal markana kaalmihii suugaanta codka macaan ee fanaanada faadumo cabdulaahi maandeeq
waa hagaag subax wanaagsan balse heestaasa la dhac waan maqnaa waan ku leeya falastiinay faadimo cabdilaahi maandeeq heesta aad soo qabatay alla ilaah waa hees yaa cumaro waxay gabagabay gunaanad buu ahayd idaacaddeenii aroornimo ilaa intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono saacadda xaggiina markay tahay kowda iyo barka duhurnimo oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta waa cumar axmed iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgeliyo
gabadhanada sexdaayon gaxaltooyo waaye aa karanug sideedan ax gabadhanada sexda karanug sideedan ax gabadhanada sexda gaxaltooyo waaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.